afartan jeenal baa lagu dhufan khamrigii iyo xashishadii iyo qaadkii iyo mar saddexaad hadduu ku noqdo sharcan afartan jeenal baa lagu dhufan mar afraad haddii lagu qabto maxkamadda la geeya labay xaq u leedahay inay shaabugto iyo inay madaxa goyso dilkiisu waa bannaan yahay fain shariba araabicata faqtuluuhu xadiidka cabdillahi bin amr caas wey afar jeer ninkii lagu soo qabto saddex inta la shaabugo mar afraad lagu soo qabto maxkamaddu kan inuusan rajo lahayn oo laga keli karin oo inta dambe u fasaadin waa yeel fitnooye yaan saqiir waa yeel fitnooye muxuu ashir bacadle yaan ubad yaan ubad la qabatin yidhi qabyaaladda markuu ka hadlayay haddii la yidhahda kan dad buu sii tallaaliya rajo ma laha waxaa la leeyahay yutaxamalu dararu lkhaasu ninkan waa la dilay dhib baa isaga soo gaaray iyo qoyskiisa soo maaha ummaddii laakiin fuxshiga iyo munkarka iyo daroogada uu ku figanaya ka badbaadi yutaxamalu dararu lkhaasu lidafci darari lcaami wey jag unuunkaa la jari waa tacziir laakiin qisaas axad maaha waa qaadkii intaa waxaa u dheer ninkii caawa qayila afartan maalmood ilahay salaad kama aqbalo afartan maalmood salaad laga aqbali maayo ee warkaas maalin kasta wuu qayilaya weligiiba ilahay salaad kama aqbalo nabigaa yidhi alayh salatu wasalaam man shariba alkhamra lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowman waxaad ku dartaa kullu muskirin khamrun maandooriyo dhan khamri wey marka waxyaabahaasoo dhan si caqligii loo ilaaliyo iska daldalmi iska hadhadli dowladihii hore niman ahaan jiray nin madaxa waxaa la yidhi wuxuu u dhiiban jiray jegooyinka sarsaroo dhan nin cabba nin baa wuxuu igu yidhi waxaan ku iri buu yidhi ninkan cabbuun niman cabbuun baxda wax ugu dhiibtaan annaga sanduuq xidhan ma rabnuu yidhi buu sanduuq xidhan ma taqaanaa haddee ninkaan cabbin sir buu leeyahay waxbuu qarsan karaa laakiin kan markuu cabbo saasuu isaga daldalmi waa dawladda waxba kama qarsan karo sanduuq xidhan maaha annaga sanduuq xidhan waxba kuma rideen maa la yidhi buu yidhi marka sanduuq xidhan nimaan ahayn baa hadda la rabaa marka xaaladda saasoo kaleetaa ninkii waxhada waa sidaas waa cirdin nasabin nasabka iyo cirdigana laba xuduud baa loo kala jideeyey qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa inaad meel kaga dhacdo lama ogola haddaad meel kaga dhacdo xadulqadaf aad gasho ood zine iyo wax ku sheegto ama ereyga si cad zaani baad tahay rag iyo dumarkii ku dheh ama si dadbanoo dadku zine in looga jeeda ay garanayaan ku dheh wuxuu yidhi tani habeenkii bay wareegtaa maxay tahay macnaheedu waa zaaniyad soo maa ereygaa la yska fududaysanayaay fajliduuhum amaaniina jaldatan sideetan shaabu ama markhaati kan baa lagu dhihi afar markhaati afar markhaatiga lagaa rabo waa kuwee mataqaanaa meel bay iskula jireen iyo hunuhunu baan maqlaye iyo neeftuur baa yeeraye iyo way isdul saaraayeen iyo lagaa yeeri maayo bay iskula jireen ma hubtaa baa lagu dhihi haddii aada hubto oo intaad afar markhaati keenaysa yaa kusugi meesha waxaa laga hayaa qolii xishmadkiiba ka tegay un maahane afartaa markhaati haddaad soo caddayn weydo kow fajliduuhum amaaniina jaldatan sideetan shaabu hortaa lagu dhigto dadka lasu yeero kow walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan weligii dambana markhaati laga aqbali maayo hatuu irbadan la yidhaahdo irbadan ana markhaati ka waxaa lagu leehay adiga ma adaaba markhaati gala dembigii aakhiran u dher nasabinna waxaa weeye halkaa qadafkaa ninkii dhaafee bahashii laisku qadfeeyey zinadii ku dhacana xaddu zinow ama rajmi dhagax laysku dilaya ah ama boqol shaabug lagu dhufanayo sanadna la masaafurin ama la xiraya ah baa lagu dhufan azaaniyatu wazaani fajriduu kula waaxidin minhumaa miata jaldatin inay noqotiyo aayaddii xukunkeedu baaqigaha lafdigana la nasakhay ashaykhu waashaykhatu idaa zanaya farjumuhuma albattata nakaala min allahi labadaana waxaa loo yeelay haddii aan xadulqadaf la jiraynin nin walba qofku arku sharaftiisa caay haddii aan zinada xad loo samayninna ilmahan yaa dhalay baa la garan waaye haddii meesha lagu wada arooro oo laga soo wada fulo ilmihii meesha ka dhashay yaa dhalay yaa aabbo oo xilkiisa qaaday yuu nafaqaad iyo wax ku leeyahay su-aalba ya wasaail isbaatka jadiidada ahaa hadday kaameero qabato oo ay ku caddaato aa la soo qaban hadduu qirtana markhaati kasii badanba looma baahna waxyaabada kamera keliya maaha tuhumooyinkii haddi lasoo dacweeya hadda wuu gabadh buu kufsaday lagu soo dacweeyo waa la baari wasaa'ilka isbaatka cusub baa lagu baari biyaa la qaadi hal kamera ku filanta afartan markhaati ama mid qaldama baa lalahaa kaameeradeedi waxay soo saari moogtahay hawsha si fiican u socotay weli waxaa laga yaabaa kamera wax qabato inaad arag laakiin waxaa arki jiray kaamerooyinka sharikadaha waaweyn yurubta waxaad arkaysaa sharikadaha waaweyn kamera meel kasta ku raakibana lagu waardiyeeya wixii boob iyo wixii socod xumee dhacaya sharikada ku takhasusoo kaamerooyinka rakiba shaqaalahooduna waardiyeeyaa jira meel alaaleen meeshay arkeen halkan marka shaashad kumbuyuutar baa u taalla soddonka ama afartanka kaamera ee ku dhegan dhismahan kor iyo hoosba shaashadaasay ka wada muuqdaan kii wax laga dareemo waa la soo dhoweyn qofka marka waxaad arkaysaa qole intay shaqadii ka baxeen hoos undergaroundka hoose baakinka ah kuwa ku kala muraagsanaya ad arki markaasay kaameradii markay qabato kuwii shaqaalaha way isugu yeehaan kaale kaale kaale aldhihi kaameradaan la qaban tu kalaa lagu soo jeedin xaggaa laga qaban kor iyo hoos baa lagaa qaban waa la soo dhoweyn waana la duubaya cajalad baa ku jirta hadhow cajaladii oo duuban iyagii mooga way danaysteen oo iska tageen soo maaha habeen hadday ahayd maalin hadday ahayd qolada markay shaqada ka baxayaan cajaladii xafiiska maamulkaa la geyn qoladii maamulka cajaladii loo keenay telefishan t v meesha u yaallay gelin waa la fiirsan waayo waa hebel iyo hebla waa loo yeeri maxaad samayseen xalay ama maa shalay saay saasaan meeshan lagu ogolayn baa samayseen soo maadna samaynin fariista waa loo shiday cajaladii maadna samaynin maa taalla waa samaynay way naga qaldantay way naga xumaatay haddaba kaameradii waxay kal qasabtay inuu qirto qofkii waxbaa diidi somaarta de booliska taraafikadu wadamadaas way ku dabageli isbiid xoogga haddaa ku socoto kamera lagaa duubi waa lagu istaajin marka meelka dhaxaa lagu istaajin isbiidkaasaad marka markaa socoto intaasaa ku socota lagu dhihi kuma soconin kuma soconin miyaha kaale kamera meeshanaa lagu shiday dan adoo gaarigaagii adiga laftaadii ah oo gaarigaagii cayrinayo isbiidku intaa ku socdaa sahiif wallaahi way iga xumaatay qadaadku madax xaqan wasaa'il isbaat badan baa la helay oo badan hadda wasaa'il isbaat kama hadlayne marka xifdigaasoo yuwaali an yaduumu daa'imaya waxyaabaas dhan baa loo jiray bishubuhaati tudra'u lxuduud fanaxwu qacin macahaa marduudu bishubuhaati shubhadday soo gasho oo yaqiin la waayaa tudra'u lxuduudu xuduuddii lagaga difaacay oo laga daaya dadka fanaxwu qacin in gacan la gooyo oo kaleeto macahaa maca shubhati shubha hadday taallo marduudun waa la radiyo waa la diiday gacan lama goyn kara hadii shubha taallo mithaaluhu tusaalaheedu alwaalidu waalidkii wey idmaa waqaca haddii uu ku dhaco akdi qaadasho iyo xatooyo min awlaadi caruurtiisa wax ka xado la yuqطaca la goyn maayo hadduu duqiyo xoolihii caruurta xado la goyn maayo caruurta xoolihii habbooda hadday xadaanna la goyn maayo sababtoo ah waxaa jira waxa la yidhaha shubhatu shubhatu xaqin buu ku leeyahay oo hadduu aabbuhu wuxuu cuno waayo xoolahanu nafaqa ku yeelan lahaa gaajina u geysana waa laga yaabaayo intuu wuxuu cunaba waayo wuxuu qaado oo kuwanba xaq u lahanta maaluka liabika uu soo galo ilmuhuna hadduu wuxuu cuno qaadan waayo aabbihii buu xaq ku leeyahay marka waxaaba laga yaabaa inay u geysay wuxuu qaaday inuu waayay tanna xaq ku lahaa oo dariiq qaladun uu maray waxaa kaloo xatooye aadaan loo goynayn wixii tacsiirihii edbina waa gaar waxay dhaheen sariqatu shariiki min sharikatihi niman baa shirkad isku lahaa nin shirkadii kamid ah xoolihii waxaday qayb buu ku leeyahay soo maaha shubha ku jirto nin xoolihiisii qayb kamid ah ku jiro xoolihiisina loo goyn maaye waxaa leeyahay ninkaasi idraa'u lxuduuda bishubahaati xadiidkii hawey walow uu dacfi ku jiro lakiin culamadu way iska qaateen in laga fududeeyo intii la kari karo bishubahaatibaa tudra'u lxuduudu waxaa ka mid a qolaa zine qolo ku eedaysay afar markhaati baa la keenay saddex waa ka markhaati kacanay laha dheheen ninna wuxuu yidhi sida ragga qaarkood laga sheego gabar baa soo dacweysaa la yidhi nin soomaaliya wuu ikubsaday markaasaa waxaa la yidhi yaa kaaga markhaatiya wiilkii hebelaa ma arkaya bay tiri kii baa loo yeeray ma arkaysa wuxuu idhaha hors ku dambaabi maayo wiilka oo gabadha lagday waa arkayey isagoo waxayd xaytana waa arkayey isdadoo dusha ka fuulayna waa arkayey isagoo isruuxayana waa arkayey laakiin uu kula jiray ku dambaabi maayo aniga qisadaasi waa muasira asar sharci ee leedahay xukum ah xilligii cumar waa kay niman ku soo dacweeyeen mugiirata bni shucba radia allaahu canhu wa ardaahu bay ku soo dacweeyeen afar markhaati a la keenay saddex waxay dhaheen waan hubnaa ninna wuxuu yidhi anugu inta kalean arkayey laakiin alaab isku jirta ma arkayni idraaw lxuduuda bishubahaati baa lagu dabaqayo qoladii baa xadulqadaf baa la xaday ilan xadda kale rajmi bay noqon lahayde intaa yar buu nin ku fakaday muu jeedaan marka idraaw markhaatigii afraad baan wada hubin soo maaha ka dhaaya waxba dhib ma lahane bishubuhaati tudra'u lxuduudu lagu celin laga qaadaya dadka fanaxwu qacin macaha in iyadoo shubha joogta la gooyo gacani marduudu waa la radiyo waa la diiday miaaluhu waalidu tusaalihiisu waa waalid wax dhalay id maa waqaca hadduu ku dhaco fi lakhdi inuu qaatoo ka xado min awlaadiha caruurtiisa lan yuqdaca la goyn maayo dheh wastacmil ilalfaada alfaad iyo erayada sharciga u isticmaal oo u fasir fii maa wudicad sharcan lahaa fii maa wudicad wixii loo dejiyey lahaa alfaadii sharcan sharci ahaan oo min almacaani ah id atad markay timaado haddii erey nusuusta sharciga kitaabka iyo sunnada ku soo arooro oo aad xaj maqasho oo aad salaad maqasho oo aad soom maqasho oo aad zake maqasho oo aad wuduu maqasho ood istinjaa maqasho ood masx cala khufeyn maqasho waxyaabahaas o dhan haddaad erayada sharciga axkaamta ku salaysan tahay haddii aad maqasho oo aayad iyo xadiis aad ku aragto ama culummadii fiqiga iyo shariicadu hadalkooda aad ku aragto waxaad ku fasirtaa sidii sharci ahaan macnihii loo yaqiinay laa tuhmil marka hadhalaynin oo hadayicin oo macnaa tirin alxaqiiqata sharciyata xaqiiqadii sharci ahaan ay macna ay u lahaayeen ilaa maca alqaraa'in iljaliya qarina ku xeeran inaad hesho maahane macno kale ha ku fasirin wa min hunaa bay madaahibta culimmadu markay isqabtaan tafsiirka nusuusta qolana macnihii asalka ee shariicada ay ku taagan tahay qolana waxay ku taagan tahay macno aan kii ahayn oo macno kaley u leexiyeen kan macnaha asalkaa ku taagan shariicada ay u taqiinay baa la raacaya waa xaqiiqa sharciya walaqiiqa lugawiya walaqiiqa curfiyadi aan ku soo marnay usuul fiqa ku soo marnay wey ninka waxaa weeye weysada hilibka geela ma laga weysaysanaya masalada la yidhaahdo bay qaacidadani kala saaraysaa qowlka raajix iyo ka marjuuxa ma laga weysaysanayaa baa la yidhi nabiga alay slam waxaa laga wariya xadiid jaabir ibni samura iyo xadiid bara bni caazib iyo kayrkoodba in la weydiiye an atawada'u min luxuumi اibili markaasuu wuxuu yidhi tawada'u min luxuumi اibili tawada weysayso wey sharcigeenu lafdulwudu hadduu cabira nusuusta dhammaanteed intaa naqaano inta asaxdeen ognahay waa weysadii sharcigee wejigana ka bilaabanaysay lugahana ku dhammaanaysay wey qola waxay idhahan xadiidkan saas ma aha tawada'u min luxuumil ibili gacmaha iyo afka ka dhaqda keliya loo jeedaa fii lugati alcarabna luqad ahaan wejiga iyo afka iyo gacmahoo la yska dhaqo wuduu waa la yidhaahdaa lidaxliil xadiidi daciifi xadiidka daciifka ee salmaan alfarisi bay yidhaahdeen barakatu acaami alwudu'u qablahu walwudu'u bacdahu bay yidhahdeen cadcaanku wuxuu ku baraakooba xadiid daciifa weeye runtii inaad weysada waxay dhahen weysada hore iyo ka hor sheegay waa gacmaha inaad dhaqato marka hore hadhowna gacmaha iska dhaqdo xadiidku waa daciif laakiin luqad ahaan fii lugati alcarab oo wuduu looga jeeda waa laga helay haddaba waxaan leenahay haddii ereygan sharcigu suu isticmaali jiray nusuusta nabiga oo dhanna wuduu markay sheegtay weysadii wejiga ilaa lugaha ay looga jeeday xadiidkan mama ka saarnaayoo luqad ahaan waa loo isticmaalaa miyaan dhahnaa mise sidii xaqiiqadii sharci ahaan loo yaqiinaynu ku xambaaraa laa tuhmil ilxaqiiqata sharciya wey ilaa idaa kaanat ilaa maca alqaraa'in aljaliya saa darteed baa madhabka shaaficiyada aad loogaga xoog badan yahay oo masaladan qolamadana shoodaadeena shaaficiyada wuxuu ku dhihi minhaajka waxaa ku qoran inaan laga weysaysanaynin waxaad ku tidhaahdaa minhaajka yaa qoray wuxuu ku dhihi doonaa alimaam abu zakariya yaxya bni sharaf annawaawiyu baa qoray waxaad tidhahdaa nawowi wuxuu qoray minhaajka waa horuu qoray cimrigiisa qaybihii horuu qoray kitaabuu qoroo ka dambeeye uu kaga noqday baa jira masaladii oo isna magacaa laftiisa la yidhaahdo alminhaaj fii sharxi صaxiixi muslim ibn اxajaaj ma taqaanaan harxi muslim nawowi baa laga yabanaa u taqaanaan lan kitabka magaciisa rasmiga waxaa la yidhahdaa alminhaaj bisharxi صaxiixi muslim ibn اxajaaj baa kitabka la yidhahdaa xadiidkaa markuu soo maray wuxuu yidhi xujo iyo daliilka haddii la rabo iyo adilada maxaa ku xoog badan haddii la yidhaahdo hilibka geeli in laga weysaystaa xoog badan buu yidhi nawowgii waa hora saa yidhi baa halkana sida yidhi oo ka noqdee adig qowlkii hore maxaa kugu dhajiyey haddii uu taa yidhaahdo kaa kitaabta fiqiga ma aha waxaad tidhahdaa kitaabka nawowi majmuuc sooma qorin sharxi muhadab muhadabkii abisxaaq ishiraazi sooma sharxin oo isagoon dhammaynin xataa kama dhimanin oo minhaaj kama dambeynin wuxuu ku yidhahdaa haa baabulwuduu'i min laxmil ubili markuu marayey xujatan wa daliilan in laga weysaysta xoog badan buu yidhi yacniga kaa keliya maxuu ka noqdayba laba meelood bu kaga noqday maxaa kugu dhadhajiyey haddaa shaaficiyadta imaamu nawowi hadalkiisa qaadanayso laba teer buu ka noqdaye wuxuu isagu ka noqday maxaad ugu kabi ood ugu nabaysaa calaa kulli xaal waxaa looga xoog batay wuduu maxaa la yidhahdaa sharcan wey weysaa la yidhaahdaa gaf dhaqashiya gacmo dhaqasho adilo wix isticmaasho asaxday miyaan ahayna maya nasuusta nasuusta raaciya talkooda ka reebina wey wanafya nafyiga ratib waxaad u ratibtaa sida soo socoto marka koowaad lilwujuudi alxaali xaaladan jiritaanka ah ee inuuba jiro awagax ku xambaar haddii ay dhici weydo oy suurogeli weydo fanafyu صixatin inuuna wixii asixin oo sharci ahaan uusan u jirin muuqaalaan haba u jiree ku xambaar haddii ay dhici weydo falilkamaali dhammaystirkii un inuusan jirinoo sharciga xataa agtiisa kaas ay ku xambaar haddii sharcigu waxaa ma jiraan ku yidhaahdo marka u horaysa wixii uusan jirin oon dhicinba ka soo qaad haddaad aragta wixii oo dhacay waxaa loo jeedaa dhe sharci ahaan agtiisa sharciga agtiisa wax jira kama aha haddii sharciga agtiisa wax jira inuu yahay adilo kale aad u hesho waa laga fiican yahay dheh waxay yidhaahdeen sharciga waxaa la yidhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaabi salaad kama asaxdo nimaan faatixa aqrin salaad maba jirto aan faatixa la aqrin salaadiina waxaa la yidhi aqwaalu wa afcaalu muftataxaة bالtakbiiri mukhtatamaة bالtasliimi allahu akbarna ka bilaabata asalaamu calaykumna ku dhammaato wey qof baa istaagay allahu akbar buu yidhi faatixadii buu ka suga tegey salaadii buu tuwo uu rukuucay oo uu ka soo toosay oo uu sujuuday oo uu soo toosay oo uu ataxiyaadsaday sida kuu muuqata salaad tukay oo salaad arkaanteedii lama imani ma dhihi kartid intaad adigu aragto laakiin faatix la'aan weye soo ma aha salaad laa salaata saxiixatan dheh salaad asaxda ma jirto ilaa bifaatixati اlkitaabi salaad faatixatu lkitaab aan loo aqriin oo asaxday hal mid baa la sheegay labaa la sheegay sharcigana labaa jirta wax nusuusteedu asaxday inta anigu sida aniga ila xoog badan salaad rukuucaad ku soo gaartay waa xadiidkii saxiixaaye abi bakre ah iyo niman faatixaba aqoonin oo dikrigii u aqri lahaa la baray labadaasay faatixa la'aan salaadu ka asaxdaa culamada qaar baa waxay qabaan salaada kor loola jahro faatixada in la aqriyo looma baahna dhammaan waxay adilo cuskadeenna wax sugan ma laha walow kaana bacduhaa fii saxiixi muslimin xadidka abi musa ashcari fi saxii muslim iyo xadiidka abi hurayra fii sanan abi daawud wagayrihi wax ka sugan ma jiro dhammaan waxa sugayna jamaahiirta muxadisiintu iyo aimadoodu axaadiista agtooda kama jiraan dhammaantood midna saymaan itaybi baa la shaadoobay midna maxamed ibni cajlaan oo asalkiisaba xadiidta hureyra isaga dhex darmatay baa haddana sii xadiidkan si gaara isaga sii dhexyaacay amaa xadiidka qira'atu imaami qira'atun lahu sheekh naasir baa la keliyoobay tasiixiisa muxadisiintu waxay leeyihin xaafid iyo ajmaca alxufaadu calaa dacfihi muxadisiinta uma kala harinba kaa wax jira inuusan ahayn marka mas'aladan yaan lagu degdegin faatixada in laga taga salaad jahriya haddii la waa haddii waxaa lamid a nusuus badan baa lamid a oo laadan ay ku jirto waxaa ka mid a haddii ay sixadii sharcan sugnaato sharcan hadday sugnaato maxaa la samayn nafyulkamaal baa lagu xambaari waxaa ka mid a say jamaahiiru ahli اlcilmi yidhaahdeen laa ctikaafa ila fi lmasaajid الثalaaثa xadiidkii xudayfata bn اlyaman radi allahu canhu ardaah markuu u yimid ibnu mascuude uu yidhi maxay yihiin dadkan ictikaafaya bayna daarika wa daari اlashcariy naasu cukuufun bayna daarika wa daari ashcariya masaajid ku tiille abu musa ashcari ibn sacuud labadoodaba guryahood udhexaysa markaasuu wuxuu yidhi maxaa dhacay waqad calimta xudayfa annabigu inuu yidhi la ictikaafa illa fi lmasaajid talaat ibn mascuud wuxuu yidhi lacallahum asaabuu wakhta'ta iyaguna xaq ku taagan yihin adnaad qaldan tahay baa laga yaabaa xadiidkaasi in saxa hadduu asaxo waayo saxdiisa muran badan baa ka taagan xudayfa ma wuxuu yidhi nabigaa yidhi mise wuxuu yidhi waqad calimta keliya buu yihi annahu laa ctikaafa ila fi masaajid الثalaaث waa laba riwaayo oo muran badan muxadisiinta agta ka taagaya lakin calى اlqowli bصixatihi nusuus waxaa la hayaa in masaajidoo dhan ictikaaf ku asaxaya ah awaluhaa qumuum cumuumu qowlihi tacaalى waantum caakifuuna fi masaajidi وأnتم cاakiفuuna في المaساaجiد aشhan waa aشhii جiنسiyة اsتiغراaقية عalى qowل جamاaهير أهل التفsير والفقه waxaa kaloo ka sii cadcad xadiidka xataa sheekh naasir uu taصixiye caaisha abu daawud ku yilay nabigu waxyaabuu ka tegay waxaa ka mid ahaa walaa اctikaafa ilaa bisawmin walaa اctikaafa ilaa fii masjidi jaamicin masjid jamaaca lagu tukanayo xadiidkaasna wuxuu ku cad yahay masjid kastoo jamaaca lagu tukanaya in lagu اctikaafi karo kanna wuxuu yihi saddexda masjid keliya walaa اctikaafa kaamilan bay yihahdeen marka halkaasay la mareen اctikaaf kaamila ma jiro waxaa ka mid a laa salaata bixadrati طacaamin adoo cunto taallo salaad haddaad iska gasho waxba kama jiraan salaaddii waxay yidhahdeen salaaddu way asixiya laakiin kamaalkii baa la nafyin waa jamaahiirta markii ibnu xasmiya laga reebo ibnu xasan wuxuu ku leeyay isagu salaadda waad u soo celin laakiin iyagu waxay u deliishadeen jamaahiirtu nabigaa loo aadaamay salaadda wa huwa yaakulu laxma oo mindi haysto hilib goosanaya markii la aadaamay uu mindidii iska tuuroo salaadda aaday waxay dhaheen raashinka intuu ka kacay buu salaadda uga kacay soo maaha haddayna salaadiisu hadday asaxday nebi maxamed fa dadkuna way asixi saa darteed ba waxay yidhahdeen daliil wuxuu yahay in nafyulkamaal loo jeedo wahaakada waharu majara nusuustaad bay u badan tahay laakiin wanafya ratib waxaa u ratibtaa liwujuudi lxaali wuxuu inuusan dhicinba ka dhig haddii uu dhacay fa nafyu sixatin ku xambaar inuusan sharci ahaan u asixin haddii uu sharci ahaan inuu asaxay daliil kale loo helana falilkamaali fa nafyun lilkamaali kamaalkii baan jirin dheh laa iimaana liman laa amaanata lahu baa ka mid a xadiidka haddii la fasiro iimaan ma leh qof aan ammaano lahayn waxaa ka mida laa yuminu axaduku laa yumin wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu iimaan kaamila ma leh miyaad dhihi mise gaal weeyaan dhihi qof bidar iska dhiba iimaan kaamila ma leh wey biijmaaci ahli sunnati waljamaaca saa darteed waa nafyu kamaali اliimaani wey wahaakada walaslu in walaslu asalku hadda kadib waxaan gelaynaa qawaaciddii laga soo qaatay qismigan ah so waabaan ku jirnaaba qawaaciddii usuul fiqiga laga soo qaataan ku jirnay haa tii kale xaqiiqada sharciyada la hormarin iyo nafyigu lidaati buu u sugnaaday waalaslu waxaa weeye ana alamra liliijaabi alamru lilwujuubi taa waa taqaanaano waaqiimu salaata salaadu waa waajib waatu zakaata zakadu waa waajib waayo waa lays amray wanahyuna liltaxriimi buu u sugnaaday biistiicaabin meel kastoo uu galo ay fii kulli mawdicin taa masalada taqaanaano hadda wax laga dheeraada ma laha ilaa idaa qaama hunaaka halkaa inuu soo istaago saarifun wax ka leexinaya amarkii wujuubka ama nahyigii taxriimka ka leexinaya famuqtadaahu waxa uu keeno saarifkaa leexiyey sida uu keeno buu yatalaqa alcaarifu ninka cilmiga iyo qawaacidda yaqaana ay kula kulmaay u qaataa batanziih buu keenay biirshaad tahdiid buu keenay makanuu keenay amar baa la is amray aan waajib ahayn laakiin tahdiid ah icmaluu maa shi'tum waxalaalay waxaad rabtaan sameeya inahu bimaa tacmaluuna basiirun macnaheed waxaa rabta iska samee miyaa ma lagugu waajibiye wax allaale wax rabta inaad samayso mise waa handadaad tahdiid weeye qariinadaa ka muuqata faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur gaalnimada lasamre miya mise waa tahdiid lafteeda marka qaraa'in baa xadidaya markaas qariinadu hadba dhinacay u xadida tahdiid miya amru irshaadin miya amr istixbaabinka waxaa ka mida waxyaabaa nusuusta istixbaabka axaadiidta amraysoo dhan daahirkeeduna uu faa'iideynayo wujuubu ghusli اjumuca calaa qowli jamaahiiri ahli اlcilmi axaadiidta wujuubka ka dhigaysoo dhan ghuslu yowmi اljumucati oo qabaysta leh awaamirteeda waa istixbaab wey bidaliil waxay yidhaahdeen xadiidkii aan malaynaya inuu samurata bni jundub mise jaabir ibn samura midkood buu ahaa samura waa ku jira jaabir ibn samura midkood buu ahaa man tawada'a fabihaa wa nicmat waman ikhtasala falghuslu afdal kan kale laftiisu fadiluu la yimid baa ka muuqatay waxaa ka mid ah calaa qowli bacdi ahli اlcilmi man masa dakarahu falyatawada qofkii dakarkiisa taabta ha weysaysto baa ka mid ah amarkaa asalkiisu wujuub bu ahaa soo maaha xadiidkii طalq ibni caliyin xageed geelaysaan inamaa huwa haddaan istaata ma weysaysanayaa inamaa huwa bidcatu minka waxbin jirkaaga ka mid a maxaa dhiba kaasa waxay u deliishadeen fuqahada xanafiyada iyo maalikiyada rag badan oo aimada xadiid cilmiga ka mid ihi inuu amarkan eh la leeyahay man masa dakarahu falyatawada amru nadbin wastixbaabin inuu yahay bay u deliishadeeno taabashadayna waysaba jebinin bidaliila xadiidka kale leexinay calaa kulli xaal hore waxaan idiin soo idhi amhilada in la isku raacsan yahay shardi ma aha washanu laa yuctaradu lmihaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu wey ka soco marka intaan saddexda bayd baan ku daraynaa waktigu u dhammaaday inkastoo u dhammaaday si uusan berri berri waa ku filan tahay soma intaas afar iyo toban beyd baa laaban oo qaar khaatimaya ya lix baa khaatima ah afar iyo toban lix laga gooyey sideed baynu hadhay soo maa waxaan iska dhammaynaa maanta haya halkaas ku daheynaa sal allahu wasalam calaa maxamedin wala alihi saxbi subxaanaka allah bxamdi raajacada kolba su-aadimu raximah allahu tacaala مجرد الفعل بلا إيجاب من الرسول احمل على استحباب وإن بفعل بين المأمور وحكمه في حكم ذا محصور وفعله المنسوب للجبلة ليس بتشريع لهذه الملة والنهي يقتضي الفساد إن أتى للذات أو للشرط نقضا يا فتى كالصوم في حيض ويوم عيد وبيع مجهول بلا تحديد وإن لأمر خارج نهي ورد فلا ينافي صحة فلا تحد كحج مرأة بدون محرم يصح لكن ما خلت عن مأثم وبعموم اللفظ خذ حيث اضطرد لا بخصوص السبب الذي ورد ومثبت الشيء مقدم على نافيه حيث لا مرجح جلا هذه نموذج من القواعد من الفقير الفضفري الناشد والله أرجو أن تكون نافعة لطالب الفقه كعين نابعة وخدمة مقبولة للدين وذخرة تبقى ليوم الدين في أربع وأربعين ومئة بفضل ربي يحتوي منظومية ونصف هذه من القواعد وجملة من ألطف الفوائد فأحمد الله على الختام وأشكر الله على الدوام waxaynu soo gaarnay beydka boqol iyo soddonaad oo ku aadan qaacidada lixdan iyo sagaalaad labiiyo toddobaatankii qaacido marka waxaad qiyaasi kartaa waxaa inoo dhimani qaacidadan iyo saddex qaacido oo kale weeye oo abyaad dhowrahba waxay ku saabsanaan doonaa hal mid oo ka mida qawaacidda halkan mualifku raxma ullah tacala weli wuxuu ku jiraa qawaaciddii dhinaca cilmul usuulka laga soo qaatay buu ku jiraa wuxuu yidhi muja afcaasha nabigu ka hadlay sala allahu calayhi waalihi wasalam afcaasha nabiga ee uu ka hadlaya nabigu hadduu fal iyo ficil sameeyo in lagu daydo oo falkaa la sameeyaay ma waajibba mise ma aha masaladaasuu ka hadlayo masale culamaa'ul usuul ay ka hadlaana kagana soo hadalay manduumadii sharafidiin alcamriiti raximahu llahu tacaala nadmigii waraqaadka uu tiriyey afcaalu nebiyi calayhi salaatu wasalaam baabkay u sameeyey ee uu dhihi jiray afcaalu taaha khaatamu shariica afcaalu taaha saaxibu shariica jamiicuhaa mardiyatu badiica marka isagu qaab buu u qaybiyey laakiin mualifka naadimkeenan hadda fadfari qaabkii iyo nidaamkii ma marin marka waan isku soo wada ururin doonaa laakiin ninkii raba afcaalu nebiyi calayhi salaatu wasalaam iyo dalaalada xukumkay faa'iidayso inuu ka ciilbaxo ninka doonayaay kitaabkan labada mujallada afcaalu rasuul la yidhaahdo ee doctor maxamed sulaymaan alashqar uu leeyahay buu si fiican iyadoo tafaftiran oo wixii kutubta usuulka lagaga yidhi wixii kutubta fiqhiga lagaga yiri iyo qawaacid fiqhiyada kutubul xadiidi watafsiir iyo shuruuxda mukhtalifada wixii nin culimo un badanaa meel un kaga hadlay oo hadalka hadal ku darsaday intau isku soo ururiyey masaa'ilna u tartiibiyey marka ninkii roo doonaya masalada meel inuu isaga soo xiro oo darfaheeda iyo dacaladeeda la soo wareego masalada uu saddexda beyd hadda ka dhigay baa laba mujallad laga qoray doctor maxamed sulaymaan ashqar afcaalu rasuuli baa la yidhaha sala allahu caleyh waali wasalam hadda haddaan saddexdan xataa iska marno waxaa ku tala gashaan waa labadaa mujallada ee saddexdan bay sharxaysahay way idin sugaysaa hadda nin aqriyo iyo nin dib dhigtaba ninkii baabkan inuu meel ka ogaada u baahani way sugaysaa mana ka maarantid baabkan inaad meel ka hubsato waayo sunnada nabiga alai slat salaam waa qowl iyo ficil iyo taqriir qowlkiisii haddii la ogaaday taqriirkana la ogaaday ficilkii nabiga alai salaam maxaa laga faa'idaysanayaa oo xukum ah masalada tafaftirkeeda waa u baahan tahay jusiyaadkeeda laysku khilaafayna wuxuu keenaa in laysku khilaafo xukumka masaa'il badan oo falka nabiga loo tiirinayo calayhi salaatu wasalaam halkan mualifku wuxuu u qaybiyey afcaasha nabiga laba qaybood buu ka dhigay qayb axkaam sharciya faa'iideysa iyo qayb wax xukum oo sharci ay faa'iideysaay aanu jirin wuxuu u qaybiyey laba inay tahay bayaanan liqowlin ama limamuurin wax qowl la ysku amray in dadkii taطbiiq iyo camalkiisii ficil ahaa nabigu uu tusayo iyo ficil keligii inuu yahay oo wax qowl oo ku soo aroorayba masalada nabiga laga hayo alai slam ayna jirin saddexdaas qaybood labadaa qaybood oo midi laba usii kala baxayso ayuu ka hadlay wuxuuna yidhi mujarad alficli ixmil haddaad laqbadii icraab tahay rabto mujarada mafcuul muqadamo ficilka ixmil la yidhaahdo ee gadaal shariga labaad dhexdiisa ku jira uu ka soo hormaray wey mujarad alficli ficil keligii ah oon wax qowlah iyo wax qaraa'in iyo adilo kaloo la socota ay jirin oo min arasuuli rasuulkuna uu sameeyey ixmil waxaad bilaa iijaabin isagoon waxna ku waajibinin dadka oo waajib wey inaad igu raacdaanna aan dhihin ixmil waxaad ku xambaartaa ficilka sidaasah cala istixbaabin inuu sunno faa'iideynaya ku xambaar haddaba wuxuu u qaybiyey ficilkii laba qaybood saynu qaybaan axkaam faa'iideynin oo beydka saddexaad uu kaga hadlay qaybtii axkaamta faa'iideynaysay buu laba u qaybiyey inuu ficilku mujarad yahay iyo inuu amar iyo qowl la socdo marka haddii uu mujarad yahay istixbaab ha lagu xambaaruu yidhi haddii laakiin uu yahay shay ma'muura uu nabigu falkaa u sameeyey hadba ma'muurkaa la isamree wujuub iyo istixbaab wuxuu noqon lahaa ayuu noqonayaa un masalada intaas ka badan haddii aan waxoogay sii faahfaahino ama aan sii gudagalno si masalada atraafteeda waxoogay uga yar caddaato waxaan leenahay nabigu alay sl ficil hadduu sameeyo sidii saaxibu nadmi lwaraqaat uu yidhi ma taqarub iyo tacabud baa ficilkani ficil cibaado ah oo is ilaahay ugu dhowaanayaa mise maaha haddii uu noqdo ficil taqarub iyo cibaado ilaahay loogu dhowaanaya haddii uu yahay waxa ugu yar ee uu noqdaay waa sunna marka isagii baan haddana laba usii qaybinaynaa qaybtan cibaadada iyo taqarubka ah haddii aan helno in la is amray ficilka uu nabigu sameeye mar kale isagoo amray ama wuxuu amray oo waajibiyey uu faahfaahinayo oo tadbiiq iyo sharax u yahay ficilkaana waajib buu noqonayaa waxay dhahen mihaalu daalika waxaa ka mida nabigu wuxuu afka ka yidhi qowl ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli tukada saadii aragteen anaa u tukanaya xadiidka daahirkiisu waxaa weeye wax kasta oo falkii salaada nabigu uu la sameeyey calayhi salaatu wasalaam inuu waajib yahay laakiin waxaa laga soo reebaa wixii daliil ka baxsan loo helay inaanu waajib ahayn wax la isku haysto inuu waajib daliil loo helay iyo in kale iyo qayb la isku raacsan yahay daliil waajibnimadii ka saara in loo helaybana way u qaybsantaa qaar waxay ictimaadaan ay asaas ka dhigaan xadiidkii almusii'u fii salaatihi nabigu intuu tilmaanta siiyey waxaan ahayn waxay yidhaahdeenoo ficilka nabiga ah waajib maaha qolo halkaasi ka baxeen qolada bacdul arkaan bay soo reebeen oo qolada atixiyaadka dhexa soo reebtay in nabigu intuu halmaamay sujuudu sahwi lagu kabay bay deliishadaan marka qoloba waxay deliishadaanba waa masaa'il iska tafsiil fiqhi ahe daahirka xadiidka salluu kamaa ra'aytumuunii usalli mar hadda nabiguna yidhi ficilka salaada qaabka uu u tukanayaay amarkaasuu la xukun yahay way amarkaasuu sharxayaa waxaa kaloo amhiladeeda ka mida nabigu alai slam wuxuu yidhi khuduu canii manaasikakum acmaasha xajka iga qaata waa qowl iyo amar waxaanan soo marnay asalka amarku iijaab iyo wujuub buu faa'iideeyaa walaslu ana alamra liiijaabi haddii nabigu yidhi khuduu canii manaasikakum waxay la xukum tahay xagga wujuubka ka qowlihi calayhi asalaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli weliba nabigu xadiidka khuduu canii manaasikakum waxa uu raaciyey wax sii dhiirigelin ziyaada aho waxa uu yidhi falacallii laa alqaakum bacda caami haada sanadkan kadib inaydan nolol igu arag baa laga yaabaaye war waxaad yeelaysaan acmaashiina xajkiga qaata wa ficlan nabigu alai slam dhowr iyo toddobaatan maalmood mise dhowr iyo siddeetan maalmood buu noolaa xilligii xajka kadib waxaan saddex bilood dhannayn kadibna waa geeriiday nabigu alayh isalaatu wasalaam haddaba wixii taqarub iyo cibaado ah haddii qariino iyo daliil loo helo oo amar ay hoos gelaysana xukunka amarkaasay qaadan wujuuban waistixbaaban haddiise ay tahay mujaradoo amar soo arooray aanu jirin taqarub iyo cibaadana ay tahay culimmadu way isku khilaafeenoo way isku maandhaafeen qolo waxay yidhaahdeen wujuub bay faa'iidaysaa oo cibaadaadka iyo taacaadka nabigu ilaahay ugu dhowaaday oo dhan asalku waa waajib deliil ka saaray in loo helo maahane oo cibaadadii inay waajib tahay waxaa deliil kuugu filan bay yidhaahdeen inaad xujo ahaan u keento nabiga uu sameeyey sala allahu alayh ali wasalam qolana waxay yidhaahdeen maya istixbaab buu faa'iideeyaa oo siday culimmadu u badan yihiina ninkana ixmil cala istixbaabin uu yidhi sunnanimo ku xambaar qolana meel dhaxay istaageenoo waxay yidhaahdeen in daliil loo hela maahane waajib buu faa'iideen iyo sunnuu faa'iideen midna lama dhihi karo saddexdaba qowlba waxaan ku soo marnay soomaha nadmu waraqaati wa kulluhaa imaa tusamaa qurba faطaacatu awlaa faficlu اqurba min alkhusuusiyaati xayثu qaama daliiluhu ka waslihi الsiyaam waxayثu lam yaqum waajab waa waajib baa qola la yidhi waqiila mawquufu waqiila mustaxab saddexdaa qowl baa ku jirta asaas ahaan masalada ahlilcilmiga agtoo raxmat ullahi calayhim taasi waa qaybtii cibaadada iyo taqarubka nabigu u sameeyey waxaa haddaba halkaa inooga soo baxay abyaadii waraqaadka shardi kalaa xiranoo inaan deliil khusuusiya loo haynin sida wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka salaada watarka nabigu fii xadarin walaa safarin kama tegi jirin waayo waxay yidhahdeen culimmada qaarkood isaga waajib bay ku ahaydoo qur-aankaa lagu waajibiyey yaa ayuha muzamminu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila waxaa kaloo la yidhi oo caddeeyey qariino ah inay isaga xugun khaas ku ay lahayd wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka aday zaa'id kugu tahay dheeraad bay adiga kugu tahay casaa an yabcataka rabuka maqaaman maxmuuda hadduuba khusuusiyaad uusan ahayn ficilku amarna aanu hoos gelin karoo la is-amray wujuub buu faa'iideeyaa mar hadduu cibaado iyo taqarub yahay iyo ma faa'iideeye istixbaab buu faa'iideeyaa iyo ma faa'iideeye labadaa midnee deliil isaga ka baxsan buu u baahan yahayoo waa laga istaagi wujuub iyo istixbaab midna looma deliishan karo saddexdaa qolaa loo qaybsamay haddaba naadimku ma halkaan joognaayey markuu leehay mujarad alficli bilaa iijaabin min arasuul ixmil cala istixbaabin waxaa habboonayd inuu ishaaro ama calaamad bixiyo astaan bixiyo inuu ula jeedo ficilka tacabudka iyo taqarubka a weeye in loola jeedo inuu si uunu tilmaamay ahayd laakiin waxaa loola jeeda taa waya calaa kulli xaal qaybta labaad hadda laba qaybood baynu soo marnay qaybtii mujaradka ahayd beydka horuu ku tilmaamay qaybtii amar kale hoos gelaysay khuduu canii manaasikakum iyo salluu kamaa ra'aytumuunii usallii iyo wain bificlin buyina alma'muuru wain buyina alma'muuru shaygii lays-amree sameeya dadka la yidhi haddii loogu caddeeyo loogu sharxo bificlin ficil baa loogu sharxay nabiga ka soo fulay sala allahu calayhi waaalih wasalam fa xukmuhu ficilkaasi xukumkiisa fii xukmi daa kan la is-amree la caddaynaya xukumkiisa maxsuurun lagu koobaa wuxuu yahay buu la noqdaa hadduu waajib ahaana waajib buu la noqdaa waxa la is-amray haddii amarkaa qariini iyo deliil sunnanimo ku xambaaraya loo hayeyna sunnanimadii buu la noqdaa wain buyina alma'muuru haddii lagu caddeeyo bificlin wa min hunaa bay culimmadu waxay ka hadlaan mas'alada ficilka qowlka lagu caddaynayo baabulmujmali walmubayani bay aada uga hadlaan oo waxay yidhahdeen kalaamka mujmalka ee duuduuban ee nusuusta ah bayaanka caddaynta lagu sharxaayey saddex weji buu ku yimaadaa imaa bilqowli inuu ku yimaado qowl lagu sharxo oo salaadii la is-amray wa aqiimu salaata qowl waa lagu sharxayoo xadiidu lmusii'i fii salaatihi idaa qumta ila salaati fakabbir ilaa laga bilaabo akhirkeedii loogu sharxay waqad yakuunu albayaanu bilficli in ficil lagu caddeeyaa laga yaabaa sida khuduu canii manaasikakum xajkaba nabigu ficil iyo camal uugu sharxay waqad yakuunu bihimaa labadii oo la ysku daray inuu noqdo laga yaabaa salaadaa ficil iyo qowliga lafteeda la ysugu daray haddaba amarka la is-amray ee ficilka lagu faahfaahiyey ficilku wuxuu qaataa xukumka amarkii la is-amray buu qaataa wujuuban waistixbaaban wagayrahuma wain bificlin buyina alma'muuru kii la is-amray haddii lagu caddeeyo lagu sharxa ficil faxukmuhu wuxuu la mid yahay xukunka ficilkaasi fii xukmi daa kan la isamray xukunkiisaa maxsuuran lagu koobaayo isagunbuu ku xirxiran yahay wuxuu noqdu la noqdaa qayb labaadoo waxaa jirta naadimku uunan ka hadlin qaybta labaad ee afcaasha nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye afcaasha mucaamalaadka iyo caadiyaadka ee uu sameeyo waxbuu gatay waxbuu iibiyey waxbuu sameeyey ama afcaashiisa aadaabta ku saabsan qaabka loo seexday qaabka wax loo cunay afcaasha noocaasihii waxay faa'iidaysaa asaasan istixbaab bay faa'iidaysaa haddii la soo wariya nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhinaca midigtaa u seexan jiray in loo seexdaa dhinaca midigtiihi waa sunno hurdada seexashada lafteeda ma lihin laakiin dhe qaabka loo seexanayo wey haddii mara xidhashadeed nabiga laga soo guuriyey qaab uu u xidhan jiray oo ficil mujarad ah qaabkaa in loo xidhaay xukun bay leedahay haddaba afcaasha nabiga alai slat salaam asalkeedu markay cibaadaadka ka baxdo ee ay soo gasho mucaamalaadka iyo waxa lamidka ah waxay faa'iidaysaa ibaaxa waxaan inuu bannaan yahay faa'iidaysaa oo la samayn karo nabiga waxaa lagu yidhi taagni buu ku kaajay macnaheedu waxaa weeye waa fal uu la yimid waana xadiidkii saxiixa ee xudayfata bni lyamaan inuu nabiga soo raacay faataa subaatata qowmin meel qashinquba buu yimid oo isagoo taagan buu kaajay mar hadduu isagoo taagan kaajay in taagni lagu kaajaa sunnaa la dhihi maayo waayo kaadidani cibaadaad iyo taqarub iyo qurbo ma aha ee waxaan leenahay taagni in lagu kaajaayo way bannaan tahay qofkayna kaadida kusoo duulduulayni wahaakadaa afcaashiisan qaabka uu u sameeyey baa waxay noqon wax mubaaxa haddii la yidhaahda nabigu calayhi salaatu wasalaam taagni buu wax ku cabbay macnaheeda taagni wax lagu cabo way bannaan tahay wey haddii la yidhaahda nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo cunaya buu xeerada dhinacyadeeda wax ka qaadqaatay macnaheeda in wax laga qaadqaato way bannaan tahay wey waa sunno ma aha taagniin lagu cabaa sunno ama taagniin lagu kaajaa sunnoa ma aha way bannaan tahay oo ibaaxay bannaan tahay taana sheekhani ma sheegin naadimkeenani laakiin camriiqii nadmul waraqaad uu ku sheegayoo muxuu yidhi waqiila mawquufa waqiila mustaxab waama في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح لكن صاحب الورقات نقيب تصدحات أفعاش وسنشيقينه أفعال وحاجر تنبع عليه السلام السميري عرفي عادة سيدا أها أما قفك آدمه النفلي ذا أبا كقصبا إنه سيدا سمعيه lana dhihi maayo waa sunno waa lagaga dayana la dhihi maayo wax tashriic iyo diin oo lagaga raacayana ma aha waa afcaasha qofku uu sameeyo inta diin iyo cibaado iyo tashriic midna ku xirnayn nabiguna uu samayn jiray qabla nubuwa intaan nabi laga dhigin sidiina uu u samayn jiray markuu nabiga noqday kadib wuu seexday intaanu nabiga noqonima seexan jirin miya waxaa la yidhi seexashada keliya maaha wuu istaagay wuu fadhiistay fadhiga iyo istaagga qaabka loo istaagay iyo qaabka loo fadhiistay iyo istaagga iyo fadhiga laftiisa waa kala laba afcaasha caadada waxaa ka mida dhar buu xirtay iyo qamiis buu xirtay baa ka mida qamiiska xirashadiisu curfi carab oo gaal iyo islaam la xihan jiray bahayd qabla nubuwa wa bacda nubuwa laakiin marada halka uu geeyey iyo qaabka uu xirtay baa sunnaa maahane qamiis baa la xirtay sunno iyo cibaado midna maaha sababtoo wa xilligaas ma jirin dhar muslimiintu ay gaar u samaysteen oo qamiisa muslimiinta tosheen ma jirin beder marka la yska soo horjeeday qamiis iyo cumaamad baa la wada qabay gaal iyo islaamba marka cumaamad baa la duubtoo madaxa lagu xirtay iyo qamiis buu nabigu qabay qamiis in la xirtaay waa afcaashi caadada xilligaa joogtayan fal iyo raad ku lahayn waxa tadayunka walidaalika cumaamada markay ka hadlayaan maxay yidhahdeen waa min sunan alcaada laa min sunan alcibaada macnaa dadkunbaa xilliga waxay ahayd ninka akhyaartii madaxa ma banayn jirin ama gaal noqo ama islaam noqo ninka sanamka u sujuudayo madaxa banaan ceebbu madax banaanidu ahayd laakiin sanamka sujuudka caadi bay ahayd diin la ciseeyey ahayd marka siday muslimiintu markay islaameen ee nabiga la raaceen calayhi salaatu wasalaam qaabkay dharka u xihan jireen baa wax iska bedelay intii jirka la qarin jiray maradu halka ay ragga u gaari jirtay ama dumarka u gaari jirtay wax iska bedelay laakiin asalka dharka nooca la xiranayaay keliya waxyaaba la xaaraantinimeeyey oo xariirto ragga laga xaaraantinimeeyey dahab rag laga xaaraantinimeeyey masaa'il saa lagu qayday baa jiray laakiin ma jirin waxa la yidhaahdo dharkaas quraysh baa xiratay aan la xiran qamiis aan la xiran saas darteed in la xirta qamiis nabigu qamiis buu xihan jiray darteed ama cumaamad waxaanu xirtay nabigaa cumaamad xihan jiray macnaheedu tadayun iyo taqarub ma aha mid baa laga yaabaa jir inaad ka hesho jacaylka qalbigaaga ku jira nabigu waxa uu xihan jiray inaad iska xirata aad ka jeceshahay qalbigu ama samee ama ha samaynine qofku qalbiga khayrka iyo nabiga jacaylkaan u qabtay ee kugu wax xambaaraya muxuu xihan jiray inaad tidhahda caad ahaan baa u xirtee waa qadiyad inaad iyadii lafteediiba xiratana waa qadiyad kale hadda waxaa weye waxaa la yidhi haddii aadan qamiisba qabin dhar islaamba ma qabtid baa lagu dhihi laakiin carabaha ninka tagaay kan heesaya qamiis buu qabaa kan kiristankaa qamiis buu qabaa kan bacigeen diinba diinba rumaysan ilahna aan rumaysnayn qamiis buu qabaa sadaamu bayna dhaqan kusoo kala gaareen marka arrimaha saas oo kaleetiihi dadku waxaa marar qaarkood la isku qabtaa culimmada isku qaban jireen waxani waa qaybtii caadada ahayd iyo caadadii meahee wax dheer buu nabigu ku daro oo ka duwanoo intaa uu ku daray baa sunna ah waxaa ka mid ah nabigu maalin alai sl xilli kulul isagoo jooga buu qamiiskiisa gariisihii furay isagoo laabtiisu bannaantaho ay furan yihiin buu nin saxaabada arkay weligiiba waagaa intii ka dambeysay isagiiyo wiil u dhalay kulayl iyo qabowba qamiiskaa u furaan jiray galuusyaha nabigoo galuusyaha u furan yihiin baa arkay budhihi jiray laakiin saxaabadii jamaahiirtoodii kale maanay u arkaynin wax sunno oo lagaga danaya nabige waxay dhahan xilli kulul baa la jooga waana iska caadi xilliga kulul in galuusyaha la furo marka masaa'il waa la isku ninkana wuxuu ka hadlayey qamiis in la xirta waa caadi laakiin galuusyaha furitaanku daritaanku oo laabta la banneeya carab waxay aqoon jirtay maaha waa wax nabigu ku soo daro soo kordhiyeyo intaa anigu nabiga waan kaga dayan iyo war kuleylkuunbuu u furaye kuleyl nin kulaadana waa iska caadi inuu shaatiga galuusyaha furtee kadaa manaa mas'ale la isku hayay ahayd qaab saasoo kaleeta waa ziyaada iyo maha waa la isugu qaban karaa laakiin asalka mas'aladu waa ficluhu nabiga ficilkiisa dhegayso almansuubu loo tiiriyo liljibillati khalqiga ilaahay abuurkuu abuuray waxayna naftu ka maarmin baa jirta oo inay seexato inay wax cunto inay soo toosto inay istaagto inay fadhiisato inuu neefsado waa neefsanoo nabigaa neefsaday waxaa lagu dhihi waxaa tahay or jaahil baa tahaye afcaaluljibilla weeye orad iska soco war maxaa u seexata nabigaa seexday nafta bini aadamka ilaahay abuuroo dhan baanu hurdo ka maarmin sooma waan cunay maxaad u cuntay nabigaa cuni nabigaa cunay lagama hadlayo cunto gaaroo nabigu jeclaa baan jeclahay lagamana hadlaya markuu nabigu cunaya qaab buu u fadhiistay qaabna cuntada u qaato sidii baan u fadhiisan u qaadan waa aadaabta iyada maaha cunto inaan cunaba maxaad wax u cunaysaa cunto waan iska dayn lahay nabi maxamed baa cunay waan cunaya nabi maxamed baa cunaya baan kaga dayanaya wax cunitaanka sidiisaba waxaa lagu leeyahay afcaalu ljibilla weeye nafle ilaahay abuuray cunto maba ka maarantaba nabi maxamed cali slam qabla nubuwana wax muu cuni jiray bacdan wax cuni jiray wax iska bedelay keliya waxaa weeye cuntoyin shareecadu xaaraantinimayso uu iska daayey iyo qaab iyo aadaab uu soo kordhiyo aadaabu acaam wa aadaabu sharaab saa darteed culimada markaa u fiirsataan markaa akhridaan kutubulfiqiga waxaa lagu dhihi kitaabu acima kitaabu acima saddex mas'alaa lagu soo guuriyaa isu soo celceliyo masale waa masalatu aadaabi acaami washaraabi qaabka loo cunayo masalena waxaa weeye alacima almuxarama acimada shareecadu xaaraantinimaysay masalada saddexaad ee kutub alacima wal ashriba lagaga hadlana waxaa weeye nabigu cuntooyinkuu jeclaan jiray haddaba tan uu jeclaan jiray arrin ziyaadaha la socota tan la xaaraantinimeeyeyna waa laysaga digayaa aadaabtana waa qaabkii laakiin cunto cunitaankeeda xukunkeedu wuxuu yahay way way yar tahay ninka culimmada kutubulfiq iyo kitaabul acima markaad maraysaan in wax la cunaayey oo nabiga nabiga waa in lagaga daydaa wax cun taa waxaa lagu lehy afcaaluljibilla weeye qofka aadamihii wax cun uma baahnaba ilaahay baa abuuray gaajaa lagu gaajoon waxbuu cuni lidalaalati calaa naqsihi inuu aadamuhu naaqus yahay oo meel dhiman yahay inuu gaajooday baad ku garatay oo gaajadu calaamatun calaamatu naqsi weeye gaajadu calaamatu naqsina waxay ku tahay markaad gaajooto iskuma filin cuntadaasaad u baahan tahay soo maha cuntadaad u baahan tahay soo maha miyaad ka maarantaa noloshaadiyo jiritaankeeda cuntadaasuu ku xihan yahay iyo cabitaankaas la'aantii hurdadana waa calaamatu naqsi walidaalika ilaahay calaamaatu naqsigan oo dhan waa laga nafiyey saa darteed culimadu ay ku leeyihiin nusuusta marka laga hadlaya sifaadka iyo asmaada markaan leenahay ilahay wuxuu sugayna waan sugaynaa wuxuu diideyna waa diideynaa wuxuu ka aamusayna waa ka aamusaynaa ilaahay wuxuu ogolaaday wuxuu diidey baa laba nooca mid sariixan loo diidey oo laa taakhuduhu sinatun walaa nawmun la yidhi wamaa masanaa min luguubin la yidhi iyo tun macnan loo diidayoo marka la yidhi ilaahay wahuwa alghaniyu wax walba wuu ka maarmaayo uma baahna haddii ilaahay haddaad tidhaahdo ma wax ma cunaa waxaa lagu leehay maya sababtoo nin wax cunay waa nin gaajooday nin gaajoodayna waa nin u baahday cuntada oo ka ka maarmi waayey ilaahayna haniyun aan waxbaba u baahnayn wey hinahu wuxuu ku tusayaa calaamaatu naqsigan baahida hurdo iyo gaajo iyo oon iyo inayna jirin saa darteed waxaa leeyahay tan waa la nafyiyey liannahu macnan bay shareecadu u nafyiday oo didkeed bay sugtay marka wa ficluhu lmansuubu loo jiriyey liljibillati laysa bitashriicin sharci loo jideeye maaha lihadihi lmillati diintan sharci lagu jideeyey ma aha ee diinahan ha u qaadanin afcaasha jibilladaa waxaa la mida afcaasha caadada ee hidihiya dhaqanka iyo curfi ahaanta loo sameeyey baa ka mid a qaacidada toddobaatanaadi waa nahyigu yaqtadi اfasaada wey xaalaadka nahyiga litaxriimi wاlfasaadi uu soo faa'iideeyey aynu soo marnay oo aan ku soo marnay qaacidadii lixdan iyo sideedaad wanahyu litaxriimi biisticaabin markuu soo mareeyey taxriim ha faa'iideeyo laakiin shareicadu wixii ay kaa reebtay ha samayn ninku tiri haddaad samayso ma asaxayaa nabigu waxaa la yidhi alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi laa salaata bacda اlcasri walaa salaata bacda alfajri riwaayadka qaarkood xataa taqruba ashamsu xataa taطlaca ashamsu salaada subax kadib baad laba ragcadood isugu istaagtay adoo tukaday warhe warhe war kada kada kada war nabigaa reebay war salaad waxbiin maysa iga leexdaa tidhi ma salaad baa waxbiin hadda nin waxbay madaxa looga jiray baa salaad subax afar tukaday markaasaa waxaa la yidhi sheekho xaaji waad qaldantayo salaada subax laba ragcadood bay ahayde afar baa tukatay i wallahi waa la yaaba yidhi anig afar waxay tari weydeen mee laba tari la yaabanahay buu leeyahy laba waxay tartay afar waxay tari weydeen mee laba tari marka saasoo kaleeta nin hadduu yidhaahdo war nabigu salaada subax haddaad tukataan kadib ilaa qoraxdu soo baxda salaad sunnaa lama tukan karuu yidhi war naga tag buu yidhi wax waalan baa tahay salaadii ma salaad baa waxbiin hadda diintaa salaad diiday baadna leedahay dhag allaahu akbar buu yidhi nabigu waa ka reebay salaadaa nahyiga nabiga in la khilaafana waa xaaraam laakiin salaaddii ma guntami oo salaad ma noqon mise noqon mayso oo masalada halkan lagaga hadlaya wey haddii qofkii la yidhi laa salaata bixadrati طacaamin salaad lama ogola cunto la cunayo cunto ay taalloo raashin aad u baahan tahay oon shalay soo marnay oo salaaddii uu iska tukado isagoo cuntadii gaajaysan oo weliba kolba isha ku xadaya salaadiisaa ka waran nahyi ma ku dhacay haddii nabigu wuxuu kaa reebay aada samayso buyuucdii la yska reebay buu sameeyey ama nikaaxulmuxallal buu sameeyey nin buu naag rabaa inuu u maxlalo waan ku meeriye waan aqbalay buu yidhi nabigu waa reebay waa xaraam laakiin nikaaxa ma guntamayaa ama nikaaxu shikaarkii nahaa can shikaari la yidhi nabiga alai salaam buu sameeyey oo isaga iyo nin kalaa ku wada hadlay wuxuu waraa walaashay kii guri walaashaan aan ku guriyo xilligan meherkii qaali buu noqdaye meherkan aan duudsino hay wallaahi saasa heble walaahi nin baan kuu gurinaya raalli ma ka tahay haa waan ka ahay adna raalli ma ka tahay haa war baan kuu guriyey meherna lagaama rabo adna waan kuu guriyey meherna lagaama rabo hadday waxoogay isku laaluushaan labada gabdhood nikaaxu shikaarkii la reebay way wuu reebay nabigu waa xaraam laakiin xaraamtii lagu dhacay hal yasixu ma guntamayaa nikaaxii mas'aladaas wey masalada loo baahan yahay in laga hadla haddan wuxuu ku yidhi sa laba xaalay noqon saddex xaaladood weeye nahyiga waxaad fiirinaysaa falka la sameeyey iyo waxa la iska reebay intay isku guda jiraan iswaafaqsan yihiin iyo intay kala bixi karaan amaanay kala bixi karin haddii waxa lagaa reebayba waxaad samaynaysa laftiisa ahaa oo nahyiguba uu ku dhacayo waxaanaad samaysay laftiisa oo asal ahaanba sinaba aan loo ogolayn wuxuu leeyahay kaas waa nooc nooca labaadi isaga toos uguma dhacayo laakiin shardiguna ka maarmi karin buu ku dhacayaa isagana waa nooc labaad ama isagana kuma dhacayo waxaanu ka maarmi karinna kuma dhacayee wax ku aga xeerxeeran oo haddii bannaankaba looga tuura ayna waxba dhibaynin baa la yska reebay saddexdaa qaybood buu ka dhigay wanahyu nahyigu yaqtadii waxa uu keenaa alfasaada waxaan inuu faasid yaho waxba ka jirin buu keenaa in ataa hadduu nahyigu yimaado ku aadan yahay oo layska nahiyey lidaati shayga laftiisaba haddee layska reebay aw lishari shardiga haddii ugu yimaado shardigii lama huraanka u ahaaye waxaan uusan sugnaan karin shardiga la'aantii naqdan burin hadduu daatadaba burinayo iyo laftiisaba ama shardi lama huraana uu burinayo nahyigu nahyigaa fasaad buu keena yaa fataa igaaryo waa kuwan labo sida labadii miaaladoodiiba waa kuwan ka sawmi haddii la soomo oo kaleeta weeye fii xaydin gabar caado qabto hadday soomto xayd gabadha caado hadday qabto soom kama asaxo waana loo diiday inay soomto waa inay wax iska cunto wax iska cabtaa la yidhi haddii ay tidhaahdaa anigu waan soomi dadkana waan la suxuuran maqribkiina waan la afuri ani dadkaa muslimiinta ee wada sooman maxaa iga reebi hadday halkaaba intay soo istaagta waan soomi tidhaahdo horta dembi bay ku dhacday oo xaaraan bay gashay laakiin soonkii ma ka asixi oo hadhow qadihii ma laga cafini mise soonkeedaa waxba kama jire wayna gaajootay inay qadaysana waa laga rabaa sharcigu waxa uu reebay baaba wuxuu yahay soon iyo xayd inay isu yimaadaan waxa la reebay waa taas iyadana maxay samaysay waa isu keentay saa darteed soonkaasi fasaad weeye waxba kama jiraan wa yowmi ciidin maalin ciid in la soomo nabigu wuxuu reebay ayaamulciid in la soomo waa la diidey ciidda sharcigaan ka hadlaynaaye ciidda wadanka iyo maaha alciid alwaطani maaha iyo hurdhey iyo maaha ciidda waxay tahay macnaheedu nabigu wuxuu yidhi ayaamaha ciidda ayaamu aklin wa shurbin wadikrullaahi wey maalmo cunto iyo cabitaan loogu talagalay wey soonkuna waa cuntada iyo cabitaanka in la daayo ciidii waxay keenaysaa inaad cuntood cabto soonna wuxuu keenayaa inaad cuntada iyo cabitaanka dayso haddaba shareicada ciidda waxa lagaa rabo waa inaad wax cuntood wacabto waxaa tiri aniga soomkaan iska soomayaa ciid ahaa idinku iska dharga raashinka iyo hilbaha iska cuna anu cuntada iyo cabitaanka ka ka qabsan ciidda maxaa lagaa raba inaad cuntood cabto qof cunayoo cabe ma soomaya oon halmaan ahayn oo aan la qasbin haddaba ciid baan joogaa oo cuntiyo cabitaan layga rabay iyo soon cuntiyo cabitaanka tegitaan aan samayn waa wixii lagaa rabay laftiisaaad iska goynaysaa in soonka layska reeba nahaa can sowmi yowmi alciidi markii laleeyahay in la afhaystoon waxna la cunin waxna la cabin baa layska reebay waxaad samaynaysana waxna cunim waxna cabin maayadi lafteeda layska reebay wey war waxa waxba kama jiraan qaybta labaadee aw lishardi uu ku leeyahay tusaalaheedu waa kano wa bayci majhuulin waxaan la garanaynin inaad gado bilaa taxdiidin oo aan la xadaynin waxaan la xadaynin baad gaday gaari gawaarida ka midaad nin ka gaday oon la magacaabin ama guri guryahaaga kamidaad ka gaday ama ka kiraysay ama neef xoolahoo xoolahaaga kamidaad ka gaday ama kitaab kutubta iyo buug buugaagta kamidaad ka gaday ama hoteelka intuu kugu yimid baad qol qolalka kamida ka kiraysa ood lacag ka qaadatay adoon qolkiiiyo nambar iyo waxba u sheegin beecaas waxba kama jiraan waayo wax la kala gatay ninkan lacagtiisii unbaa la hayaaye wuxuu gatayba lama yaqaan laakiin beecu arkaantiisu waxaa weeye nin wax gadanaya iyo nin laga gadanayo iyo wixii la gadanayey iyo waxa lagu gadanaya qiimaha lagu gadanaya afartaasa aasaasoo horta beeca sidiisaba in qof wax gadanayo wax gadan kara oo wax loo ogol yahay inuu gato oo mukalaf ah inuu jiro wey cid wax laga gadanayo iyadana mukalaf oo wixii leh inay jirto wey ama idan u haysata labadooda keliya de laba qofoo wada joogta keliyaod beec ma dhacee waa waxay kala gadanayaan inuu jiro qiimo lagu kala gadanayana waa inuu jiraa afartaa marka la helaa waxaa soo shaneeya inay kala gataan oo ay ku dhawaaqaan ama kala qortaan waan kaa gatay ilaan shubshub unbaa la yahay inama la sameeya fal lagu dhaqaaqa kala gadasho ah ama eray iyo waadh lagu hadlaya dhawaq kala gadasho ah taasaa waxay ku dhammaystirtaa camaliyadda beec iyo wax kala iibsiga shuruudda haddaba waxaa ka mid ah waxa la kala gadanayee la iibsanayaay